habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo isniina dhegeystayaal bisha februarina waa siddeed iyo toban sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali daadka saacadduna haatan afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo waxaa idaacadda idiin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad idaacadda caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah saxufiyiinta magaalada muqdisho oo ka cabanaya xayraad dhinaca helitaanka xogta ah oo ay kala kulmeen dowladda soomaaliya dhibaatada waxay ku tahay midaasna waxay noqonaysaa in la caburin ama laisku ekeysiinayo warbaahintii dowladda iyo warbaahintii kale madaxa banaaneed ee dadka soomaaliyeedna hal xog oo keli ah loo gudbinayo marka wariyaasha madaxa bannaan ee taas caqabad weyn ay ku tahay mar walbana way ka hadlaan waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamij cusub oo aan ugu magac darray elayska v o a cudurka kansarka waxaan dhihi karnaa waa unugyada jirku ka samaysan yahay qaar ka mida oo caasiyoobay oo la rabay meesha tarankooda in xadidan ay ku joojiyaan aan joojinayna iska tarmaya si aan koontaroolayn isaga tarmaya tarankoodaas markay bataan oo ay bataan aakhirka jirkii dhibaato u geysanaya sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii qurba joogta iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
dib udhaca ku yimid doorashada nigeriya ayaa waxa uu abuuray shaki badan oo laga muujinayo sida dowladda nigeriya oo ah dalka afrika ugu dadka badan ay uga go'an tahay inay qabato doorashooyin madax bannaan oo xalaal ah dalka nigeriya ayaa tan iyo sannadkii labada kun iyo toddobadii dib u dhigayey doorasho walba oo qabsoontay dib u dhigista doorashadu ma aha arrin u gaara dalkaasi nigeriya oo keliya balse labaatan dal oo ka mida kow iyo konton dal oo qaaradda ayaa dib u dhigayey doorashooyinka tan iyo sannadkii labada kun iyo sagaalkii madaxweynaha bakistan caarif calawi ayaa abaalmarinta ugu sarraysa ee qof rayida la siiyo waxa uu guddoonsiiyey dhaxal sugaha sacuudiga maxamed ibn salmaan isniinta maanta ah maalinun kadib markii uu saxay maxamed bin salmaan heshiis balaayiin doolar ah oo sacuudigu la galay bakistan axaddii ayaa dhaxal sugaha sacuudiga waxa uu goobjoog ka ahaa saxiixa heshiis maalgashi oo sacuudiga ay la galeen bakistan kaas oo ku kacayay labaatan bilyan oo doolar ra-iisul wasaaraha bakistan cimraan khan iyo saraakiil sare oo ka socda waaxyaha militariga iyo rayidka ayaa dhaxal suga maxamed ibn salmaan ku soo dhoweeyey duleedka caasimadda ee dalkaasi
gobolka kashmiir qaybta indiya ay maamusho ayaa maanta waxaa lagu dilay afar asgari iyo qof rayada kadib markii israsaaseyn ay dhex martay ciidamada indiya iyo fallaago bakistan taageerto dagaalkaasi ayaa waxa uu ka bilowday kadib markii rag hubaysan ay rasaas ooda kaga qaadeen ciidamadaasi oo aaggaasi baaritaanna ka waday kooxda jeesh maxamed ee saldhiggeedu yahay dalka bakistan ayaa waxay sheegatay mas-uuliyadda weerar ismidaamin ah oo loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa lagu soo raray oo lala eegtay kolonyo ay wateen ciidamo khamiistii weerarkaasi oo ay ku dhinteen afartan askari kaasi oo noqday kii ugu xumaa ee gobolkaasi ka dhaca muddo tobannaan sannaa dowladda indiya ayaa bakistan waxa ay ku eedaysay inay gabaad siiso kooxda jeesh maxamed waxaana ay ka dalbatay inay joojiso taageerada ay u fidiso ururada argixisada ah bakistan ayaa iska fogeysay eedahaasi waana beenisay inay ku lug leedahay weerarkii khamiistii madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ka digay halista hantiwadaaga trump ayaa hadalkan ku taageeray hogaamiyaha mucaaradka dalka venezuela juan guedo kaasoo uu maraykanku u aqoonsan yahay madaxweynaha kumeelgaarhka dalkaasi aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne trump uu hadal ka jeedinayo jaamacadda florida ee caalamiga ah xilli uu maamulkiisu sii wado hadallada uu kaga soo horjeedo madaxweynaha venezuela ee hantiwadaaga ah nicolas maduro iyadoo uu madaxweyne trump uu diiday inuu meesha ka saaro suurtagalnimada howlgal militari oo uu dalkiisu ka fuliyo venezuela ayaa xubin ka tirsan koongareska waxa uu toddobaadkii hore sheegay in sharci dejiyayaashu aanay taageeraynin dhaqdhaqaaq noocaas oo kale ah
koox wariyaal ah ayaa maanta shir jaraa'id ah oo ay ku qabteen magaalada muqdisho waxa ay kaga cabanayeen qaab dhaqanka dowladda ee ku aadan warbaahinta madax bannaan wariyaashan ayaa waxa ay sheegeen in dowladdu ay ka hor istaagtay helista xogta dhabta iyo weliba in ay kula dhaqanto qaab faafreeb oo kale ah sidoo kalena waxaa magaalada muqdisho maanta ciidamada ammaanku ay ku xireen wariyaal howlahooda warbaahineed ku guda jiray falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan nooga diyaarisay wariyaashan oo maanta sheegay inay dhowr saacadood ku xanibnaayeen goob ay madaxtooyada ku ballamisay si ay goobjoog uga noqdaan furista mashruucu wadda dhisida ayaa sheegay in waayadanba ay xafiisyada madaxda dowladda kala kulmayeen culaysyo ku aadan helista xoga madax bannaan wariyaashan waxaa ka mid ahaa cabdicasiis axmed oke oo ka mida wariyayaasha tv-ga universal maantana saacado badan ku sugnaa xarunta hoyooyinka ee magaalada muqdisho kadib markii ay dowladdu u yeertay waxaa xalay ina ballamiyey oo ina soo wacay xafiiska warfaafinta madaxtooyada bila soomaaliya waxaana nagu wargeliyeen in wariyaashu berito ay ka qayb galayaan dhagax dhigga dhismaha wadada isku xirtay afgooye iyo muqdisho markii aan taaki isku aruursanay xarunta the village ee guriga hoyooyinka lixdii subaxnimo ayaan tagnay ilaa toddobadii duhurnimo ayaan ku gaarnay meesha waxaa nalagu wargeliyey in hawshii xafiiska ra-iisal wasaaraha uu la wareegay isagana halka muuqaalka laga soo dirayo ama codadka laga soo duubayo marka taas saxafiyiintu waxay ku noqotay wejigabax ay kala kulmeen wararkii ay heli lahaayeen oo xafiiska ra-iisul wasaaraha uu maroorsaday xogtii saxaafadda halkaas ay kasoo duubi lahayd ama ay kasoo heli lahayd marar badan ayayna dhacday ma ahan mid cusub oo tacadigaas xafiiska ra-iisul wasaaraha ama madaxtooyada hay-adaheeda warfaafinta aan kala kulanno wariyaashan ayaa ka cawday inay dowladdu doonaysa inay maamusho qaabka ay xogaha ugu gudbiyaan bulshada iyagoo door bidaya intii wariyuhu uu wararkiisa raadsan lahaa sida ugu habboonna uu u samayn lahaa in xafiisyo warbaahineed oo ay leeyihiin madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ay u soo gudbiyaan xogo lasoo tifaftiray oo loo soo diyaariyey islamarkaana qoraalkooda uu la socdo taasoo ka dhigaysa wararka warbaahinta kala duwan mid isku eg waxna aan ka duwanayn warbaahinta afka dowladda ku hadasha cabdicasiis ibraahim ayaan weydiiyey sababta ay marka horeba u qaataan xogo loo soo diyaariyo oo isku mid ah oo aysan iyagu samaysan taas way jirtaa wariyaashu way ku dadaalaan inay soo helaan xogo dhammaystiran oo bulshadu ay la wadaagaan laakiin dowladda hadda jirta ee xasan cali khayre ra-iisul wasaaruhu madaxu ka yahay waxaa ka muuqata ad adayg iyo in saxaafadda ay ka xexiran tahay oo waxyaabaha xogaha ee saxufiyiinta ay u baahan yihiin aysan ka heli karin afhayeenno badanna aysan lahayn oo warar lasoo duubay lasoo jarjaray nuxurkii saxaafadda ay u baahneed laga soo googooyey lasoo diro ma helaysid markaad xamar joogto xafiis dowladeed oo si wanaagsan markaasi haddaad ula xiriirto teleefoonadaada ka jawaabaya ama kuu furfuran oo albaabadooda la tegi karo aad bay u xirxiran yihiin madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha wariyaasha saaka loo yeera ee saacadaha badan dhursigaya waxaa kaloo ka mid ahaa saynab maxamed aadan oo iiga warantay sida ay warbaahinta soomaalida hadda u tabiyaan xogo isku mid ah marka ay timaado dhinaca dowladda tan anaga aan ka doodaynay maanta aan ka hadalnaba oo shirka jiraa-id u qabanay taasay ahayd in warbaahintii dowladdii iyo warbaahinadii madaxa banaanaa ay isku mid noqdeen oo hal muuqaal ka baxaayo iyo hal war uu ka baxaayo ururka nusoj ee suxufiyiinta ayaa cambaareeyey falalka lagu xanibay wariyaasha qaar kalena lagu xirxiray saaka xogayaha guud ee nusaj maxamed ibraahim maclimo ayaa sheegay in warbaahintu ay tahay xiriiryaha bulshada iyo dowladda kuwaasoo ay muhiim tahay in bulshada ay u gudbiyaan xogo sugan oo dhab ah waxaana soo gaartay cabasho wariyaal soomaaliyeed oo tiro badan ah oo maanta inta la ballamiyey wakti loo qabtay la geeyey maaragtay inay arrin gaara ay kasoo waramaan arrin maanta maaragtay taagneydoo la rabay inay wariyaashu ay war kasoo sameeyaan laakiin nasiib xumo ay dhacday in wakti dheer lagu hayo oo ay gabaan oo ay waayaan warkii ay maaragtay usoo jarmaadeen wariyaashii soomaaliyeed ee shaqada ummadda u qaban lahaa ee warka gaarsiin lahaa dadweynahana meeshii looga tegay marka runtii waa wax aada looga xumaado cabashadooduna maaragtay mid maaha laba maaha dhowr weri oo kala duwan ayaa ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed usoo cawday oo maaragtay dhibaatada maanta soo gaartay waxaa kaloo jira iyadaa laga wariyey oo kale oo sidoo kale la kulmay tacadiyo oo inta askartii ay qabteen dhinaca banaadir iyagoo hawsheedii u socda la istaajiyey la qabtay haddana dhulka inta la seexiyey dib loo xiro saacada lagu hayay oo xitaa sawiradooda qaarkood social media lasoo dhigay marka waa runtii aad dhacdo aada looga xumaado xogayaha nusaj waxa uu sheegay in warbaahinta xorta ah aysan ku habboonayn iyada lafteeda inay qaataan warar loo soo diyaariyey oo hal dhinac ah isagoo kula teliyey in aysan qaadan warar aan ku habboonayn xornimadooda warbaahineed runtii horta mediaha sidau u shaqeeyo sidaa ma aha waa in qofku uu tagaa uu ka waramaa xaaladda meesha uu taagan yahay iyo waxa socda iyo dhaqdhaqaaqa socda iyo wariyaashu isku fikrada maahe angalo kala duwanaya sheekada ka arki karaan oo mararka qaarkood ka qiimo badan waxa markaa loo sheegayo marka waxaad moodaa inay tahay nooca kaliya oo fastreb oo kale oo qofkii la rabo in sheeko uun maaragtay lasoo turxaan bixiyey keliya la sii daayo warbaahinta loo qeydiyo marka taa lafteedu waxaa maaragtay aniga aan eeda saaraya warbaahinta oo sababtoo iyadaa aqbalay inay waxaa qaataan ama maaragtay loo keeno haddii inta loo diiday inay si xor ay u tagaan meeshii ay maaragtay dhacdada kasoo qaataan sabab ma jirto ay runtii ay u kabar gareeyaan oo ay u qaataan warbaahinta soomaalida ayaa waayadanba ku shaqaynayay marxalado adag oo dhinaca amniga iyo weliba madax bannaanida ah taasoo ay u sii dheerayd duruufaha adag ee dalka ka jira iyo xuquuqdooda shaqaalanimo falastiin axmed iimaan ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinaysay haddaba waxaa cabashada wariyeyaasha ka jawaabaya wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk soomaaliya daahir maxamuud geelle oo ku sugan magaalada muqdisho falastiin axmed iimaan ayuu khadka telefoonka goordhawadi ugu warramay
horta ugu horreyn annaga wariyayaasha waxaan rabnaa inay had iyo jeelaale xogta marka ugu horreysa ay helaan oo bulshada ay gaarsiiyaan dowladda soomaaliya waxay baahi badan oo badan ay u qabtaa waxa ay qabanayso inay bulshadeeda ay ogaato saakirto waxay ahayd maalin taariikhiya oo dowladda soomaaliya warbaahinta soomaaliya kaliya aysan u baahnayn midda caalamiga ay u baahan tahay si loo soo bandhigo arrintaas mardhacdada ah ee waddooyinkaas waaweyn dhagax dhig loogu sameynaya dhismahooda oo runtii ah arrin ugub camal ah markii loo fiiriyo sanawaadkii tagay oo dowladda soomaaliya ay la tacaalaysay oo laysa karay taas markaan halkaas uga imaado wariyeyaasha waxa ay tabanayaan oo xogta ah wax mararka qaarkood waxaa dhici kara xagga farsamada saakirta madaxweynuhuna waa uu baxayay marka horena waxaa rabay madaxweynuhu inuu dhagax dhigo isbedelada iyo logisticada iyo xaaladaha muqdishoa keena maahan xaqiiqo laga celinayay iyo xog laga qarsanayay ma ahan wax aan saaka qarsana ma aanay eelin wax aan sheegnaan ay ahayd aan haynay wax wariyayaasha dhan aan wada baahan aan haynay laakiin haddii ay wax tabteen oo aada iyo aad aan uga xunnahay ma aha keliya wixii maanta dhacay wariyaashu waxay sheegeen in caadiyanba gaar ahaan xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay tifaftir ku sameeyaan faafreeb ku sameeyaan wariyaasha xogo ayaga ay soo diyaariyeen oo muuqaal ah oo qoraal la socdana ay siiyaan oo aan warbaahinta fursad loo siinin inay iyaga shaqadooda qabsadaan cabashadu ma ahayn tan maanta oo keliya maxay dowladda u rabtaa in warbaahinta xorta ah iyo idaacadda ay leedahay ay isku war usii daayaan dadka okay warkaas aad iyo aad u wanaagsan laakiin waxaan jeclahay inaan inaan xusuusnaado horta ilo wareedka ugu muhiimsan oo dowladda soomaaliya warkeeda inay tabiso oo laga hela ay tahay waa wasaaradda warfaafinta annaguna sharo ka jira markaan qabanayno waa u yeernaa wariyayaasha way ogsoon yihiin kuwii ugu horreeyey kuwii ugu dambeeyey laakiin mararka qaarkood waxaa dhici karto kelimad oo madaxweynuhu uusan shir jaraa'id uusan u qaban oo la rabo fariin in la diro fariintaas inay ay soo marto kanaalada rasmiga ah isku dooduduubo ma rabno inaan xogta qabsano ma rabno wariyaasha inaan takoorno wasaaradda warfaafinta oo ilwareedka rasmiga ah ee dowladda soomaaliya ay leedahay wasiirkeeda iyo wasaaradduba waa u furan yihiin way imaan karaan wixii xoga oo dowladdu inay sii dayso ay rabtana waa ay helayaan marka ma waxay tahay inay wasaaradda warfaafinta usoo maraan mise waxaa jira qaab ay u madax bannaan yihiin wariyaasha oo ay xogahooda ku raadsan karaan sababtoo ah cabashadan ma aha mid hore usoo jiri jirta waa mid dowladdan ku cusub okay waaa waxaan xasuusinaa laakiin intaasoo jeeraa ra-iisul wasaaruhu ka hadlaa media gaar ah intaasoo jeeraa oo meelo fagaara ka hadlaa oo hadalkooda laga qaataa runtii haddii lasoo kookoobo xataa inta jeere waraysiga tooska ay la yeeshaan dadka mas-uuliyiinta ah mediaha dowladda ay leedahay iyo inta meelo kale ay ka hadlaan waxaan dhihi karaa amba waa isaadan yihiin amba waa isu dhadhow yihiin t v yada ay ka hadlaan v o a baa lagala hadlaa b b c aa lala hadlaa aniga kula hadlaayo wasiirka ah inta jeer ee aan t v-ga qaran ka fadhiisay aan ka hadlay waa hal mara v o a inta aan ka hadlay ama aan dooda ka gaarno waa qiyaasi kasi tiradeeda intay tahay b b c da waa laakiin laakiin madaxweynaha iyo ma bixiyaan ra-iisul wasaaraha waraysiyada aan ka dalbano haddaba waxaa la rabaa xog madaxweynaha laga helo mase xog qaranka laga helo iyo dowladda laga hela haddii haddii xog madaxweynaha laga rabo ay tahay waxay la tahay madaxweynaha waktigiisa iyo eh, maaragtay duruufihiisa la tixgeliyo.
laakiin xogta maaha Haddii xog- madaxweynaha waxa xog- laga xog- raadinaya waa xog- xogta qaranka een, wasiir waxa laga raadinaya madaxweynaha xog gaara lagama xog- rabo haddii aan laga rabin hadda wariyaa wa- wa- wada- wasaaradihii iyo wasaaradda ku shaqada lahayd haddii ay gaari karaan dadka oo wariyaasha ay xogta kasoo heli karaan ay ka wareysan karaan xaalad kastoo jirta oo hadday qoraal tahay iyo hadday maqal tahay iyo haddii shir jir ay tahay ay la wadaagayaan aysan ka xirnayn Eh, runtii si aan uga jawaabo ma garan karo eh, xog qaran oo laba xafiis kaliya laga rabo waxay la tahay xafiisyo badan oo la laakiin waa geli madax karo ayaa madaxdii jirta.
la doorto waaye iyo iyo iyo- iyo iyo madaxii xukuumadda xogo badan oo aan wasaaradda iyo wasiirka laga rabinaa la rabaa inay iyaga dadka gaarsiiyaan fariintaas fariintana dadka isku Haddii xiraaya aan- waa warbaahinta madaxa bannaan aad iyo aad baad u saxan tahay laakiin hadda fariintu ma waxay noqonaysaa markay fagaaraha ka hadlayaan in laga qaato markii iyagoo fagaaraha ka hadlaya su-aalaha la weydiiyo sidii kulankii ugu dambeeyey garsoorka iyo madaxweynaha to su-aalaha loo weydiinayay loo weydiiyo miya mase subaxdii markii lagu kalaho in madaxweynaha xogta laga rabo laga soo helo oo wari oo wa- wa- warbaahinta soo hor istaaga waayo. aniga waxay la taatan hore inay uga jeedaan laakiin isku soo duuduubo cabasho dad soomaaliyeed oo wariyaal ah ka timid annagu ma ignor garaynayno waxaan rabnaa inaan wax la qabano inaan la kulmo ayaan rabaa aniga iyagana waa kulmi doonaa haddii ilaaha yidhaahdo eh, si degan aan u dhegeysan doonaa wixii eh, sida aan wax uga qaban karnane waan uga qabanaynaa waan isla qoondaynaynaa marka waxaan leeyahay wariyaasha wax tagtay waxay igu yimaadeen xafiiska si ay wax u rabaan aan ka dhegeyso Eh, waxna waan la qabanaynaa wixii culays ah wixii macquulana waan la hagaajinayna Een, waxaa soo hadal qaada arrinta garsoorka madaxweynuhu marka uu arrinta garsoorka ka hadlayay warbaahinta dagaal uu ku qaaday gaar ahaana kuwa caalamiga ah maxay tahay sababta dowladdu ay u colaadsanayso ama u sharaysanayso warbaahinta haddii howsha ay hayaan ay kalsooni ku qabaan oo ay ogyihiin inay tahay howl sax ah Eh, waxay la tahay maanta waxaan ka hadlayna waa wariyaashaas xabashada ay keeneen laakiin khudbadihii iyo kelimadihii madaxweynuhu ay inaan hadda aniga intaan soo dabagalo aan kelimad kelimad eh, aan Ah, ah.
u- u difaaco ama aan Kulankii kelimad u garsoorkaas sharxo ma oo hadal ahayn. Aan qaatay.
umalaynaya muhiimadda laakiin ah laakiin haddii iyada nafsadeeda aan ka hadalno madaxweynuhu madi- wuxuu la hadlayay warbaahin soomaaliyeed uu la hadlayay wuxuu la hadlayay munaasabad soomaaliyeed uu ka hadlayay Eh, waadna ogsoon tahay oo eh, warbaahintu way fara badan tahay Eh, waxa la wada sheegana marka qaarkood war qaladana waa u soo galaa ujeedo qaladana waa ay soo gashaa gada- gashaa marka eh, warbaahin oo idil waxun tahay madaxweyne ma aanu dhihin laakiin warqalada cid baahisa ayuu wuxuu leeyahay warqalada hay baahiyen qaladna waa ku jiraa buu leeyahay Eh, waxaan jeclaa lahaa soomaaliya maanta waxay ka sheekayso ay ku mashquushin meediyaheeda fara badanaa jiraan colaysyo badan oo dowladda soomaaliya ama qaranka soomaaliya soo wajahaya qadiyada waaweynaa jiraan horukac la taaban kara ayaa jiraan yaan wax la tabanin malihin laakiin waxaan la safanahay in wax la tabto waxna la saxo waxna la sheego warka kaliya aan rabo inaan idhaahdo waxa ay tahay wariy waa warbaahinta soomaaliya waa warbaahinta aan fariimaha aan rabno ay aan ku gudbin lahayn noona soo gudbin lahaa su-aalaha dadkeena ay qabaan haddii ay wax tabteen inaan wax la saxnaan rabnaa waana soo dhaweynayna wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk soomaaliya daahir maxamuud geelle oo khadka telefoonka ugu waramayey falastiin axmed iimaan halkaad kala socotaana waa v o a
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii cusbaa ee aanu idin ballanqaadno lagu magac daray ilayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamij cusub oo aad bishiiba laba jeer maalinta isniinta ka dhagaysan doontaan idaacadda v o e da laanta afka soomaaliga barnaamijkan waan ku eegayno dulucda sheeko siyaasadeed ee mid bulsho oo markaa aan u aragno inay u baahan tahay in il gaara lagu eego ayaan toddobaadkan ku soo qaadanaynaa takoorka soomaalida dhexdeeda ah gaar ahaan xanuunnada aan la isqaadsiin haddana ay dadku isku faquuqaan waxaa barnaamijka sheekadiisa la wadaagaya qof muddo afar sano gudahooda ka badbaaday laba jeer kansar iyo cudur kale oo halis ah oo ka sheekaynaya wixii uu la soo kulmay iyo faquuqii uu kala kulmay dunidan aynu ku nool nahay waxaa jira xanuunno halisa oo inta badan loo dhinto xanuunnada waxaa ka mid ah xanuunka kansarka oo ka dhasha unug ka mid ah unugyada jidhka oo si qaldan u kora doctor abshir maxamed nuur oo muqdisho ku leh xarun lagula tacaalo kansarka ayaa ugu horrayn barnaamijka u sharaxaya waxa uu yahay xanuunkan cudurka kansarka waxaan dhihi karnaa waa unugyada jirku ka samaysan yahay qaar ka mida oo caasiyoobay oo la rabay meesha tarankooda in xadidan ay ku joojiyaan aan joojinayna iska tarmaya si aan koontaroolayn isaga tarmaya tarankoodaas markay bataan oo ay bataan aakhirka jirkii dhibaato u geysanaya dhaawac u geysanaya halis gelinaya qofkii nafsadiisii ilaa haddii aan wax laga qabanna qofkii aakhirka dilaya dhokhtar abshir ayaa sheegay in xanuunkan uu ku soo badanayo soomaaliya sida ay ka ogaadeen xogo ay ka heleen isbitaallo ku yaalla meelo ay indiya ka mid tahay oo ay soomaalida xanuunkuu hayo kuwooda awoodda u lihi ay dawo u raadsadaan waxaan la xiriirnay oon baarnay waddamada bannaanka oo ay soomaalidu iska soo daaweyso sida waddanka hindiya oo kale waxay noo sheegeen boqolkiiba siddeetan soomaalida caafimaadka u timaada hindiya in laga helay cudurka kansarka waa nisbo aad iyo aad u fara badan qoys kasta oo soomaali ah maanta wuxuu yaqaanaa qof cudurkan ama u dhintay ama maaragtay la yaalla u dhiban inkastoo soomaalida badankood oo markii hore dafiri jiray xanuunka ay garwaaqsadeen jiritaankiisa haddana waxaa weli adag in qof uu cudurku hayo uu soo bannaanbaxo oo uu si furan uga hadlo cabdisalaan yuusuf guleed kama uusan mid ahayn kuwii la dhuumanaya xanuunka waa aabba soomaaliyeed oo leh xaas iyo carruur kuna nool dalka ingiriiska cabdisalaan waxa uu muddo afar sanno gudahooda soo maray saddex cudur oo ka mid a cudurrada halista ah waxaan ugu horreyn weydiiyey waxay cudurradaasi kala ahaayeen cudurka koowaad wuxuu ahay cudurkale m s oo la yidhaha multiple sclerosis oo ah cudur neerfaha gala daawona aan lahayn degdeg looguma dhinto laakiin si rafaada oo runtii dhibaato badan ayuu qofku la noolaadaa hadduu nool yahane inkastoo dadka qaarkoodna ilaahay u sakhiro iyo laba cudur oo kale oo kansara oo laba mar weliba kansar nooc kala duwana cabdisalaan ayaa dhinaca kale ka sheekaynaya maalintii ugu horreysay ee uu dareemay mid ka mida cudurradaasi soo maray labadii kun iyo tobankii anigoo shir u jooga waddanka finland magaalada helsinki ayaan maalin waxaan dareemay uun in kabaabiyo jirkaygii qaybta naaska hoostiisa ilaa xundhufta dhinaceeda ilaa suunka meesha laga xirtaan waxaan ka dareemay kabaabiyo saaran oo runtii aan la yaabanahay waxay ahayd dhowr beri kabacdiina waxay gaartay ilaa lugta hoose oo kabaabiyo masaran ka imid oo tigidkeyga kasoo bilawda markaan shirka imaanaya masaran ku noqday dhakhaatiiraan la kulmay waxay igu dhaheen cudurkan waxaa la yidhaha m s weligii hore uma maqal anugu cudurkan waxay dhaheen degdeg looguma dhinto daawana ma lahan haddii lagu daaweynaana waxay dhahaan aad lacagu badanaa lagu daaweeyaa laakiin baaris dheeraad ah u baahana markaas lugtii kale u gaaray kabaabyadii markaan soconayo waxaan dareemayaa lugteeda inay extension camal yani lug qof jilibka ka go-an oo lug kale loo geliyo lagu dheereeyo lugteeda markaan dhulka dhigo un baan dareemaa jugteeda maahane dareen ma laha miisaankana waxaan dareemayaa haddaan boqolkii ilaah in boqol kale dul saaran yaho socodka aadaan u dhibsanay inkasta oo aan lugahayga xukumi karo oo meeshaan raba aan dhigi karo haddana ma og inaan anigu xukumi karo qaabka ay culayska jiray toddobaadyo kadib ayuu cabdisalaan caafimaad u tegay dalka jarmalka halkaa oo uu ku qaatay cirbado ilaahay uu kaga caafiyey cudurkaasi multiple sclerosis oo ah xanuun baabi'iya difaaca jirka gaar ahaan neerfayaasha jarmalka markaan imidne waxaan la kulma dhakhaatiirtii baan u tegey jarmalka ahayd baarisay igu sameeyeen muddo asbuuca gudaheedaba waxay ii sheegeen in cudur la yidhaha m s multiple sclerosis runtii aan daawo lahayn laakiin qaabka u dhigan waxay dhaheen daawo male lagama hor tago wax keenana lama yaqaano degdeg looguma dhinto laakiin quality of lifekaada wax badan ka bedeli doonaa yacni qaabka qaab nololeedkaada wax badan uu ka bedeli doonaa daawooyinay isiiyeen waan xasuustaa ilaa shan cirbadood jirkaygaa la shaqay diiday daawadii way diiday dhiigaygii dhiiggaygaa hoos u dhacay daawadii oo dhamaa meeshii aan durayay ka muuqato baraftay waxay igu dheheen marka dhakhaatiirsi dhiiggaada lama shaqaynay iska jooji waan iska joojiyey waan caafimaada alxamdulilah iguma soo noqon afar sanno dabadeed ayaa isagoo ku sugan magaalada muqdisho uu cabdisalaan haddana mar kale la soo darsay xanuun kale labada kun iyo afar iyo tobankii anigoo jooga xamar ayaan waxaan dareemay qandho qandhooyin ay qabanay special habeenkii oo kale qandho ay qabanaysay kulayl badan waan dhididayay meeshaan qoorta dhinaceeda margiga la yidhahdana nabar yar oo kuusan oo buro camalaha iga soo baxay oo aan xanuun ugu hayn laakiin aan taabanay una jeedo banaankan uga jeedo marka meesha la yidhaha green sonka qofkii xamar tegayaa yaqaana ama eeraboorka xalane dhakhaatiir joogtaan u tegay iyagoon dareemi karin waxay haya ayay xanuun joojiye isoo siiyeen laba maalmood gudahood dhegta gadaasheeda waxay iga soo baxay nabar yaroo aad u xanuun badan markaan oo kuusan adiga muddo asbuuc gudaheeda baa dhowr meelood waxay iga soo baxbaxeen hadda meesha naaska korkiisa ah oo laftaan kalxanta la yidhaha hoosteeda hoosay kasoo barartay iyo meel kuusan oo markaad fiixido ilaa gudaha ay xanuunayso adiga nin saaxiibkayoo dhakhtar hoor markaas xamar joogay oo reer kanada ah ayaa la hadlay waxaan ku uri waxaana jira waa ii yimid ugu dhan iyo waxaan wax caadi uma ekee bal si fiican isu soo baaro meel dhakhtar fiican tag marka dubai baan imid waan isbaaray laba beri gudahood waa la ii sheegay n caday iga gooyeen biox waxa la yidhaha meeshii burada yartahay cad kasoo gooyeen way beereen waan xasuustaa naagtii dhaktaradeeda waxay igu tiri markaan u tegey m wax fiican kuuma hayo maanta marka aniga waxay ugusoo dhacsaneen oo soomaalidu inta badan ii sheegayeen waxa la yidhaha gondolaria ama t b da lafaha gashay waxaas ileeyihiin buradaa iyo qanjirada kansarkuna weligeeba uguma soo dhicin hataa dadka ka welwela ma ahayn laannu sigaarna ma cabaynin khamre ma cabi jirin wax dhibaata waxyaabaha hataa waa keeneen ama sabab u noqdaan la yidhahda ma waa fududeeyaan waan ka nabad qabay waxay igu tiri marka waxaad qabtaa waxa la yidhaha linfoma oo linfoma waa maxay baa idiyo waa kansar kansar markay ii sheegta markaas dhaqanka anigu aan ka imaanayo soomaaliya iyo isagoo hore dee cudurku runtii wax aada u xanuun badana isla markii dhimashaa igu soo dhacday waxaan ka fekeray wixii igu noloshiida intaan soo maray baan dib uga fekeray waxaan xumaan geystay waxaan wanaag geystay carruurtaydu siday u noolaan lahayn anigoo dhintay waxaasoo dhan baa igu soo dhacay hataa dharka markaas aan watay waxaan ka fekeraya yaad siidaaniyo dharkaas yacni nolol meel iima oolin optionna iima ahayn inaan noolaanayo waxay marka igu tiri si oo aan professional ahayn ama aan runtii dhihi karo waa laga waa laga fiicnaa qaabka iigu sheegtay haddaan adiga ahaa lahay waan ordi lahay isbitaalada waaweyn aan tegi lahay waktiga kuu dhiman iyo meesha uu marayeen inaad ogaato baan ogaa lahay adiga xanuunna markaas way ahaayeen runtii qandhadu inta hore way ka badneed xanuun badan waa jiray habdhaqanka bulshada soomaalida waxaa ka mid ah in qofka dhimasho loo filo oo laga quusto haddii lagu arko xanuunka kansarka oo aan xisaabta lagu darin inay jiraan dad uu ilaahay ka badbaadiyo dhaqankaa dartii iyo niyadjabkii uu kala kulmay akhbaarta la siiyey ee ah inuu hayo xanuunka kansarka oo markii dambena looga xaqiijiyey jarmalka ayaa cabdisalaan waxaa ku adkaatay inuu warka naxdinta leh la wadaago qoyskiisa xaaskayga dee carruur badan baan isu dhalay runtii xaas keliyana iyo nin iyo maaragtay iyo xaas isuma nihin waxaan nahay wax afka ingiriiska lagu yidhaha solmate yani waa saaxiibtay waa walaashay aniguna intoo kalean u ahay marka waxaan ka fekeray haddaan dhinto sidii xaaskayga aan jeclaaye nolosha laga dhexaysa ugu noolaayo adduunkan anu anugu joogo ee carruurta u kori lahayd xanuuna igu haysa saan ugu sheegi lahaa waana ogahay inaysan diyaar u ahayn inay adduunyada ku noolaato anoo anugu maqan laakiin haddana waa lagu qasban yahay hadday imaato u diyaargarowgaas qaabkaan ugu sheegi lahay xanuuna igu ahayd anoo dhimashadeedii ka fekeraya iyo anoo teedii ka fekeraya runta culaysa igu ahayd mudda igu qaada cadaadiska oo muddo haystay kadib cabdisalaam waxa uu ku qasbanaaday in xogta caafimaadkiisa uu markan la wadaago xaaskiisa maalinta dambe wuxuu igu tiri waxa aan ka fekerayo wax ka xun iima sheegi doontide wax un ii sheeg waxaan ku idhi xabiibtaydiye waxaa igu dhacay kansaraa igu dhacay intaana marka gaadhin inuu nuuc la daawey kara iyo nuuc hoose iyo inuu meel weyn gaarin afkayga markuu kansar ka soo baxay teleefoonkii wuu ka dhacay marka ooyin iyo baroorti aan telefoonka maqlay dhulka telefoonka dhulku yaal telefoonka waan dhawaaqis waan maqlay ayada marka waxaa la yidhaha minor stroga ku dhacay yani stroog yaraa gacanta gacanteedii way dhacday dhinacaas oo dhamaa waxaa uga dhacay tabartiyaa ka tagtay gacanteed u ku dhacday waxba ma qabsan karto laakiin ooyinteedii baan maqlay telefoonka maqlay aniga marka waxaa igu jira laba marxaladood anigoo noloshayda xaaladaas ku jirto runtii xanuunna dareemaya daruufna xunna ku jira iyo qofkii dee adduunka igu qaalisanaya haddana nolosha igala dhexaysa iyo dee marxaladda ay gashay aan dareemayo in telefoon ka dhacay ee runtii xanuunay ahayd waxaan xasuustaa waan ilmaynayey anigana oynayn oo dhawaaqayn inaan ilmaynayay
inkastoo ay dhakhaatiirta la tacaalayeen dawaynta xanuunkiisa ayaa cabdisalaam waxa uu iga sheekeeyey habdhaqankii uu kala kulmay qaar ka mida saaxiibadii iyo dadkii kale ee la soo xiriiray markii lagu ogaaday xanuunka waxyaabaha marka la yaabay waxaa ka mid a dad aan aqaano soomaaliya ama saaxiibaday way isoo wacayaan marka nimaa maalin soo wacayo wuxuu leeyahay wuxuu ila hadlaa sidii qof aakira jooga walaalow see tahay yani cabdisalaano yani waxaad umalaysaa qof aad god ku jira inuu la hadlayo cod nuxuus marka waxaan ku idhi warniyo anigu adduunkan joogaa sidii qof adduunka jooga ila hadal ilaa hadda wuu i xasuusiya maalintaas saasii tiri ma xasuusataa ugu yidhaa ilaahay subxaana watacaala waxyaaba ugu kaalmeeyna waxaa kamid ahay aad ayaa qalbigii ugu adkaayo oo waan dhiiranay oo cabsi ma aana qabin runtii cabsidii hore waa iga baxday markii dambe qof caadi aan ahay yani bini aadamkana waxaa la yidhahdaa waa extendable dadku daruuf kasta oo la kulantay wakti yaray ku qaadataa laakiin la qabsadaana jirkooda u samaysan yahay dadka ii imaanayay marka ii imaadaan runtii weligood qof kansarka kaca ma aana arkin qof kasta ileeyahay marka qof kasta wuxuu igu imaanayay yani qofkan dhintay laakiin weli nool arag uu igu imaanayay hadal marka muhiim ahaa jiro aan runtii dhakhtiirtii igu dhaheen aanan aaminsanahay dhakhaatiirtu waxay igu dhihi jireen boqolkiiba lixdan daawadu qofkay ka timaada afartanka kale waa daawooyin laakiin waxay igu dhaheen naf dhimatay lama daaweeyo jir dhintay lama daaweeyo jir nool baa la daaweeyahay qofku waa inuu aaminsan yahay inuu nool yahay noolaa doono la daaweynayo dhammaadkii labada kun afar iyo tobankii ayaa cabdisalaan dhakhaatiirtii u sheegeen inuu ka bogsooday oo uu jirkiisa nadiif ka yahay xanuunkii kansarka ee laga daweynayey laakiin nasiib darro labada kun shan iyo tobankii bilowgeedii dhowr bilood uun kadib markii uu xanuunkii ka bogsooday ayaa cabdisalaan waxaa haddana soo ritay xanuun dhinaca neerfaha uga badnaa dhakhtarkii baan ku laabtay haddii saddex bilooday ibaarayeen caday iga gooyeen way soo baareen waxay dheen nuuc kaloo kansarha kugu dhacay oon kii hore ahayn waa linfoma laakiin markaan waxaa la yidhahdaa preferal nerve linfoma la yidhahda neerfaha kore ee garbaha iyo qoorta iyo qaybtan kore neerfahaasaa kansarkaaga dhacay waa nuuc aad u yar yar lagu arkay ingiriiska aan lagu arkin ma aanaan daaweynin dhakhtarka annagu weligeen laba kulmin laakiin daawona uma hayno laakiin waan ku daaweynayna waa isku dayeynaa ayadana waa la idaaweeyey waanaan ka reestay alxamdulilah sanadkiyaa la ii kaliyargareeyey markii uu arkay sida ilaahay uu xanuunada uga badbaadiyey ayuu cabdisalaan goostay inuu wixii soo maray noloshiisa uu la wadaago bulshada gaar ahaan dhaqannada loo muujiyo dadka xanuunsan iyo kuwa xanuunsan ee dafira waxyaabaha yaabka hoor soomaalinimadan aan u garaabayo mararka qaarkood laakiin aanan waxaan gar ku siiya aanan oqon waxay tahay soomaalidu cudurrada way ka cabsataa ceebayna u arag ninaan isnaqaano ayaan meesha anigu aan ku jira waxaa la yidhaha mark millan cancer centera la yidhahdaa qofka ingiriiska ya yimaadana u c l star la yidhahda university college hospital ay qayb ka tahay cancer bisaa lagu daaweeya wax kale looma yimaado waa qayb oo cancer u xiray cancer centera ku qoran marka nin baan isku aragnaa isnaqaano koofiyo qoa baseball cap koofidan yartaa fooda lagu qaday meeshaan ku arkay daawadii marka jirkiisa ka muuqatay de waxaan soo maray baa maqaarkiisa ka muuqda waan salaama waxaan ku idhi war hebel ii waran ninka wuu iga sii jeestay wuu islaami diiday markaan arkay inuusa islaamaynaan sidmalaa dee maskaxiyana ninka wax ka halaabeen iska tag ninka isku degaanaana isku xaafadaana ilaa hadda waan arkay ima salaama dareen waxaa igu jiraa marka inuu ninkii inuu ceebsanayo inaan meeshaas ku arkay maalin kale baan waxaan u tegay follow up waxaa la yidhaha dhaktarka inaad mar kale ku noqoto dee dhowrkiis biloodba maraan tegi jira nimaan arkay asagana runtii daruufu ka muuqato daawadii jirkiisa ka muuqato marka waxaan ku idhi anaa u bilaaba waxaan ku idhi warniyo setam fiicanta aniga laba sanaan meeshaan ku jira ilaah waa iga caafimay ii waran adugu wuxuu igu jawaabay ma maya aniga meeshan jirro uma imaan hooyadayn daawo usoo doona meeshuna farmashi ma aha waxa loo yimaado waa un jirro qase kaloo cajiibahoo dhacday waxay ahayd maalin baan rag dhalinyaraa shaah la cabaynay marka anugu mar kastoo dadka soomaalida aan meer kula sheekaysto waan u sheegaa jiradayda anoo raba inaan wixii normal ka dhigo oo qofka uu arko horta qof kansar ku dhaco ka sheekeeyo yidhaahdo war qof kansar ku dhaco noolan markii aan ka sheekeeyo on kala tagna kabacdiyaa nin saaxiibkay soo wacayo fadhigii ku jiro wuxuu ugu yidhi yarkii kalea wuxuu igu soo ta soo wac wuxuu yidhi war maxaad iigu sheegi weysay ninku inuu kansar ku dhaca hadda ka hor shaah lama cabayna fadhigana ma kama soo qayb galayna dareenka ku jira marka waxaa waay ninkaas inaan ama neef ku gaarsiin karo ama taabasho ku gaarsiin karo kansar anigu cabdisalaan ayaa ugu dambayntii talooyin u soo jeedinaya soomaalida gaar ahaan dadka ay xanuunada ku dhacaan iyo bulshada uu bukaan kula nool yahay aniga marka talada aan qofka soomaaliga u jeedi lahay wax waaye oo maanta kale maqli doono kansarku maanta waa cudur weyn oo runtii wadamada reer galbeedka dee ragkooda ka qorane waxaa la yidhahdaa dad aad u badan shantii qofoodba in qof inuu qof ku dhacayaa laga yaabo ma ahan wax ceeba wax soomaalidu ay la xiriirinayna ma aqan yani qofka soomaaliga haddii aids ku dhaco ama ama h i v waxay dhaan ku dhaco waxaan isleeyahay soomaalidu macaasiyay la xiriirisa qofkan uu macsiyeestay inkastoysan ahayn oysan shaqo ku lahayn macsi laakiin qofka kansar ku dhacay ama t b ku dhacday ama m s ku dhacday sababtay u qarinayso ma garanayo only waxaan isleeyahay marka waxay isleeyihiin kansarku wuxuu ku dhacaa gaalada oo qof iimaan lakuma dhaco oo qof la ciqaabayuu ku dhacaa qof ilaahay nacayuu ku dhacay yani saasaan isleeyahay ma mindsetkooda waa sidaas laakiin sida runtaa waxaay kansarku waa reality jirta waa marxalad maanta dadka aad taqaaniin oo dhintay oo aan laguu sheegayni inta badan laga yaaba in isaga u dhinteen dadka magaalada socdamada soomaalida ad arkaysin waxaa laga yaaba qaarkood in naaska laga gooyo gabadha aysan kuu sheegaynin waxaa laga yaaba ninka inuu yani isaga kasoo caafimaado hal sano oodnaan is arkinba uu jiradaas ku jiray war sheega marka aamina inaad ka caafimaadaysaan
hooyo maryar maxamed cumar waa hooyada caashe maxamed nuur oo afar iyo toban sano jira oo xanuunka uu hayay waxay waalidiinta kale kula talinaysaa in ubadkooda iyo ehelkooda aanay u takoorin xanuunkan laba barshi bisaan kala barkanaa hal barshi aan daarno hal barshi aan iskala barkanaa waxay cunto waan cunaa waxay cabto waan cabaa cudurkaana allaha keena ilaahay wuxuu keenana awalaha lagu shukriyo dadkana yaan la faquuqin ugu dambayntii sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar oo imaam ka ah masjidka abuubakar usidiiq ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayaa ka hadlaya waxa diinta islaamku ka qabto xanuunada laysku faquuqo cudurka hadduu yahay cudur faafo maaragtay nabiga caleyh isalaatu wassalaam yacni waa waa laiska ilaaliyaa qofka cudurkiisa uusan usii faafin laakiin saasay tahay haddana hadduusan cudurka cudur faafa ahayn qofka muslimka waa inaan la faquuqin waa in loo kaalmeeyaa waa in loo duceeyaa waa in niyadda loo dhisaa waa in maaragtay aan dadka laga takoorin qof walba waa inuu u naxariistaa laga rabaa maxaa yeele haddii la go'doomiyo qofka xanuunkii xanuun a kusii kordhaayo wuxuu noqonaa qof maaragtay xanuun qabo oo haddana xanuunkii dadkii kusii fogeeyeen saas darteed markaa lama ogola
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamij cusub oo ay v o ed idinkugu tala gashay in idinkugu soo gudbiso sheekooyin xiise leh bishiiba laba jeer maalinta isniinta ah inta aan barnaamijkan oo kale dib ugu kulmayno haddii allah awoodda lihi oggolaado waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inoo soo diyaariyey islamarkaana nala socodsiinaya barnaamijkaasi cusub ee elayska v o a dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa in barnaamijkaasi aad kaga bogan kartaan boggeena internetka ee v o a somaly com
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington waxaan soo gaarnay qaybihii ka harsanaa idaacadana qodobada aad maqli doontaana waxaa ka mid ah ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya oo howlgal ka dhana al-shabaab sheegay inay ka fuliyeen tuulooyin ka tirsan degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan xubintii dooda gaaban iyo qurbana waad maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo rarin doonaa qodobadii warka ugu doorka roona
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ka digay halista hanti wadaagga trump ayaa hadalkan ku taageerayay hogaamiyaha mucaaradka dalka venezuela juan guido kaas oo maraykanku u aqoonsan yahay madaxweynaha ku-meelgaarka dalkaasi iyadoo madaxweyne trump uu diiday inuu meesha ka saaro suurtagalnimada howlgal militari oo dalkiisu ka fuliyo venezuela ayaa xubin ka tirsan koongareska waxa uu toddobaadkii hore sheegay in sharci dejiyaasha maraykanku aanay taageeri doonin dhaqdhaqaaq noocaas oo kale ah dibudhaca ku yimid doorashada nigeria ayaa waxa ay abuurtay shaki badan oo laga muujinayo sida dowladda nigeria oo ah dalka afrika ugu dadka badani ay uga go-an tahay inay qabato doorashooyin madax bannaan oo xalaala dalka nigeria ayaa tan iyo sanadkii labada kun iyo toddobadii waxa uu dib u dhigayey doorasho walba oo qabsoontay
halka dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa washington madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa booqasho ku tegay ama ku tegaya dalka burundi oo la sheegay in dhammaadka bishan soomaaliya ay kala baxayaan kun askari oo ka mid ah ciidamada amisom toddobaadkii horena taliyayaasha amisom waxay sheegeen inay isku raaceen istraatiijiyo ay kula dagaalamaan al-shabaab haddaba arrimahan iyo tababarista ciidamada soomaaliya ayaa caashe ibraahim aadan waxay ka wareystay cabdulaahi aadan xuseen ciro oo ka tirsan saraakiisha ciidanka soomaaliya qorshahaanu ma ahan bixitaanka ciidamada amisom qorshe hadda yani sanadkan laba kun iyo sagaalka soo ifbaxay qorshahan wuxuu ahaa laba kun iyo sideed iyo toban bay ahayd dhammaadkeeda in ciidamadu baxaan ayagoo u baxaya si tartiib tartiiba dhanka kale la hormariyo ciidamadii qalabka sida ee soomaaliyeed ee bedeli lahaa ayagana la diyaariyo marka hanaankaasay ku socotaa arrin marka ma la gaaray xilligii ay bixistooda bilaaban lahayd ee ciidamadii soomaalida ay la wareegi lahayd meelaha ay joogaan ma la gaaray waktigii waa la gaaray laakiinse waxaan sidaan filahayo ciidamadii bedeli lahaa baan weli dhammaystirayn marka mar haddii ciidamadii een, burundiyaanka hadda kuwa la hadalhayo amisom oo dhan maaha waa kuwa burundi haddii marka la leeyahay een, bishan gudaheeday baxayaan ciidamadii bedeli lahaana weli aan lahayn bal dhibaatooyinka dhinaca amniga ee dhalan kara intay bay gaarsiisan tahay wallahi arrintaasu welwel badan baa eh, laga qabaa dhan kastaba eh, dadka soomaaliyeed ee dowladnimada jecel eh, tegidooda Eh, dhanka kale ha tageene eh, soomaaliya eh, ciidan fiican eh, wayna leeyihiin wayna heli karaan laakiin dhibaatada taagan dalkan waa dal burburay qalabaynta ciidanka ayaa ku culus ciidanna wuxuu u baahan yahay in la qalabeeyo arrintaasna waxaa waxaa cuuriyaaniyey laba qodob weeye oo dib u dhaca keenay Eh, waa dhaqaalaha eh, qaranka soomaaliyeed oo sidaan filahayo aan ahayn eh, mid isbixin kara talabaad waxa weeye eh, cunaqabateynta heerka caalamiya ee saaran marka eh, ciidamo qalabaysan haddii la bixiyo waa in lagu bedelaa ciidamo qalabaysan marka eh, labadaa caqabadood weeye oo ay ugu muhiimsan tahay eh, cunaqabateynta dalka saaran mar haddii ciidamadii bedeli lahaa ciidamadan burundi ee dalka jooga goobaha ay joogaanna ay yihiin goobo muhiima oo dad shacab ay ku nool yihiin oo laga yaabo markay baxaanba in al-shabaab ay goobahaasi een, soo buuxiyaan maxaa hadda loogu baahday in ciidamadan burundi ayaga la- si gaara loo beegsado oo dalka la- eh, laga saaro hadda gaar looma beegsan eh, waxa weeye qorshaha ahaa inay bilaabaan iyagu anigu eh, sidaan ogaa sanadkii hore waxaan ka ogaa waxay ahayd in ciidamada u horeeya baxaya ay noqdaan ciidamada burundiiska marka eh, qorshahanuna waa qorsho eh, beesha caalamka iyo amisom african union ay soo bandhigeen dhanka kalena eh, dowladdii weli eh, xilka waxaa haya madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare Ka- kayre golihiisa wasiirada marka eh, la gaarahayana heshiisku wuxuu ahaa eh, qoraal baaba laga soo saaray in la diyaariyo ciidamada soomaaliyeed lana qalabeeyo marka eh, halka ay iska dhintay eh, waxaan filahayaa anigu eh, ma lihi jawaabtaas oo dee dowladda ayaa iska leh laakiin waxaan filahayaa in eh, garabkii heer caalami ah aysan dowladda soomaaliyeed helin
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi aadan xuseen cirro oo ka tirsan saraakiisha ciidanka soomaaliya oo u warrameeyey caashe ibraahim aadan halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta doodda gaaban maanta oo ku saabsan xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhex oogan dalalka soomaaliya iyo kenya kadib markii dowladda kenya ay la laabatay safiirkeeda soomaaliya halka kan soomaaliyana ay ku amartay inuu ku laabto magaalada muqdisho kenya ayaa ku andacoonaysay in dowladda federaalk inay xaraajtay shidaalka dhulbadeed dhaca xuduudda kenya shirkii dhowaa lagu qabtay london hase ahaatee soomaaliya ayaa eedaasi beenisay waxaana ay sheegtay in ayna qandaraas ku bixin doonin xirmooyin ku yaala badda lagu murusan yahay ilaa inta maxkamadda caalamiga ee ay dacwadda muranka ka socoto ay go-aan ka gaarayso haddaba tallaabadii dowladda kenya iyo jawaabta dowladdu ka bixisay maxay ka bedeli kartaa muranka labada wadan maxayse arintan ku dambeyn kartaa waxaa dooda igala qeybgalaya injineer axmedey maxamed muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi al qudube oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay injineer axmedey tallaabadaas kenya ay qaaday dee runtii lama filaan bay ahayd inaga keliya kuma noqonin xataa caalamka dhan bay ku noqotay dadaan waxba dhex oolin dhibaato ah oo weliba xiriirkooda uu ahaa dadka ugu fiican ee dad badan oo soomaaliyeed ay xaggaa dhex joogaan kenyaati badani uu halkan joogo oo ka shaqaysto oo mataqaana uu degan yahay macnaha xidhiidh aada u wanaagsan uu dhex yaallo in hal mar ee xurguf ilintaalega ay timaado kolley waxay ahayd miisaan aada culus tallaabo aan laga fiirsan diblomaasiyan ayaan jeclahay inay ahayd E, jawaabta soomaalidu ka bixisayna oo dowladda soomaaliyeed ka bixisayna jawaab diblomaasiyadeed oo aynu wax badan xeerinayn intaas oo malyan oo soomaaliya dhex degan kenya ganacsiga marka la eego kenya lacagta dakhliga kasoo gasha canshuuraha marka dekada laga reebo magaalada islii qaybta kamakuji constituent qaybta weliba islii ay soomaalidu ka degan tahay baa qaaday taqaana sekanka noqday marka waa la ogyahay dadka maalka intaa leeg haysta ee tacliinta intaa leeg haysta iyo weliba qaxooti aad u fara badan oo dowladda kenya runtii ay gacanta ku haysay ilaa iyo kii burburkii wixii ka dambeeyey intaasoo dhan iyadoo la xeerinayo tallaabo fiican oo qaabka warsaaf xaafadoodka u soo baxay aan aad uga helay bay ahayd waana tii ku habboonayd banqaba aad baad u mahadsantahay injineer axmed dey nuur sheekh cusmaan haddii aad isbarbardhig ku samayso tallaabada kenya ay qaaday jawaabta dowladda soomaaliya ay ka bixisa ma ahayd tii ku habboonayd runtii horta waxaa weeye haddii aan isbarbar dhigno xiriirka labada dal ka dhexeeya xiriir wanaagsan buu ahaa laakiin xiriirka hal mar dowladda kenya ay qaaday iyo midda ay uga jawaabtay dowladda federaalk ee soomaaliya wax isu dhow ma ah injineerka waa ku raacsanahay kenya inay arrin khalada samaysay oo mar walba dowladda kenya khalad bay samaysay oo cid walba way u muuqataa hase ahaatee waxaad moodaa jawaabta ay ka bixisay dowladdu inay waxoogaa ay hoosayso ee jawaab ka kulul baa ka fiicnayd middan oo kale waayo waxay samaysay xadgudub aad u weyn hal mar keliya inay safiirkeediina u yeedho kenyana soo cayriso kuna dhawaaqday xiriirkii labada dal inay jartay oo maaragtay ilaa mar dambe amar dambe uu ka soo baxo oo wadahadal laga galana ayna marna ay go-aan adag ka qaadatay waxaad moodaa dowladdu go-aanka ay qaatay inay waxoogaa ay hoosaysay wey oo mid ka adag oo diblomaasiyad xoog la xambaarsan oo soo jiidan kara caalamka khilaafkana inuu xoog badan yahay abuuri kara maadaama oo dowladdu ay sheegtay qadiyada dalka inayna marna gorgortan kala gelayn waxaad kenya ay ku xadgudbaysana uu yahay dee jawaab kulul baa loo baahnaa oo middan u dhigantabo haddii aan dib ugu laabto injineer axmede waad maqlaysaa nuur sheekh cumar wuxuu qabaa jawaabta dowladda ay bixisay inaysan ahayn tii la filay amaba tii ku habboonayd adigu doodiisa maxaad ka leedahay horta dowladeennu inay jawaabta bixiso way ku qasbanayd jawaabna way soo saartay aragtiyaduna way kala gedisan yihiin dadka diblomaasiyadda yaqaana iyo dadka intellectualiska ah laftigooda ku kala gedisan anigu sidaan qabo kenya waxay nagu fiirinaysay mashqaca wax la yidhaahdo bahalkan bariiska lagu fiiriyo bay nagu fiirinaysay si qabow baynu ugu jawaabnay sidii qabow aynu ugu jawaabnayna wax badan baa kolley kasoo bixi doona oo cunfiga aynan tusinin darteed wax badan in uu kasoo baxo oo wanaagabaa laga filaya ciidankoodana si tartiib tartiibaan isaga wasaari doonaaba haddii aan laidmo nuur waad dhagaysanaysaa injineer axmed dey waxa uu ku doodayaa jawaabta dowladda soomaaliya ay bixisa inay ahayd tii ku habboonayd marka la eego dhinacyo badan adigu maxaad ka leedahay horta injineerku waa wuu mahadsan yahay inagu waxaan dhihi karnaa inagu maanta awood aynu sida kenya oo kale ama etoobiya oo kale ama wadamadan kaleoo deriska nala ah awoodda iyo ciidamada ay heestaan ay ku faanayaan inagu ma haysano kaalinta koowaad oo inaga noo geli lahayd qaybtii dagaalka waa inaynu diblomaasiyad ku dagaalano waxa habboonayd keliya oo wadankan lagu difaaci karo ma aha hadal jilicsan waayo hadal jilicsan adigu markaad u baahan tahay diblomaasiyad qabow aad isticmaalayso waa markaad awood leedahay wey laakiin adigoon awood lahayn oo ciidan aad xuduudahay ku ilaalisata maanta ayna jirin oo xataa maanta hadday tiraahdo shirkad baan keenaya kenya iyadoo ciidamadeedii ay wadanka wax qayba ka joogaan oo weliba dhulka la isku haysto ay joogaan ay soo geli karaan waxay rabaan ka samayn karaan dowladda waxaa habboonayd diblomaasiyad adag inay isticmaasho oo qodobo aad adag ay istaagto oo weliba dhaqaalo badan oo wadanka ay ka qaadataa jirta oo maalin walba eeraboodkan aadan cadda ay isticmaalaan oo jaadka keenaan oo canshuur bay qaataan oo lacagaa hadday ugu yar tahay lacagaha laga joojiyo oo jaadka la hakiyo la joojiyo isu socodkii diyaaradaha iyo xiriirkii la jaro wax badan baa laga yaabaa inay soo kordhin lahayd wey laakiin diblomaasiyadaas haddaa la isticmaalo la qabow la isticmaalo dee adigoo laga awood badan yahay oo ciidamo ama sooma wadankii joogaan oo kenyana qayb ay ka mid a ay tahay shirkada la soo gelin karo diblomaasiyadiina hadday daciif noqoto waxaad moodaa wadankii de wax lagu difaacay inuuna meesha oolimo waxaan siinayaa injineer axmedey mar walba waxaan isla ogol lahay in kenya tallaabaday qaadatay uu khalad ahaa diblomaasiyan uu khalad ahaa ta dalkeenna hadda wixii waa dowlad qaabkay u hadlaysana way yaqaaneen dowlad walba wixii kaga habboona way yaqaaneen waxyaalo ay tixgelinayaan baa jira waxa ugu badanna waxa weeye hantideennii dalka ha- qayb dhan oo ka mid xaggay taalla waray bal jawaabtu ilaa iska soo dabadhici doonta laakiin bal tan waxay kaga jawaabaan markaynu aragno dowladduna waxaan u malaynaysa inay gunta geejin doonto ay la imaan doonto wixii ku habboonaa oo mataqaanaa ay u- u dhigmay taa iyada ah haye nuur sheekh cusmaan Ee, horta waxaa weeye een, qodob qodobadii ay soo saartay dowladda Kenya waxaa ka mid ah dowladdu inay bixiso ogeysiis oo dhammaan shirkadihii een, shirki London een, xogta lagu siiyey Ee, waana la soconay oo madaxweynaheenu wuxuu sheegay in daata la ururiyey 2012 ilaa 2015 16 lagu soo bandhigay shirka London Ee, taasna way sugnaatay oo dowladdeennuna way sheegtay in laga laabto shirkaas wixii lagu soo bandhigo ayay dowladda kenya sheegtay wa maxkamadda in eh, laga weeciyo oo kiiskan maxkamadda laga daayay dowladda kenya iyo soomaaliya eh, xiriir walaaltinimo iyo si walaaltinimo ay u wada hadlaan saas bay iyagu ku andacoonaya laakiin ma socon kartaa way arrintaasi wa ma socon karto dowladeenna horebay kiiskan u gashay ee, ilaa maxkamadda xeerlalyaha guud ee qaranka anuu warka uu ka soo saaray waa la socday ilaa maalinkii waayidii oo xilligii dowladii xasan ee xeerlalyuhu inuu ka qayb galay oo maxkamadda kiiskii yaallo welina uuna soo afjarmin waa wax sugan wey hase ahaatee dowladda kenya khaladkeedii bay khaladyo kale kusii daraysaa oo kasii dardaraysaa kasii badbadinaysaa wey Een, khilaaf kasta oo dhaca iyo wax walbo laysku qabsado waa laga heshiin doonaa laakiin anigu waxaan aaminsanahay mowqifkeenna inaynu adkaysanno ee kiiskaasna maxkamadda uu lagu sii fogeeyo aan waxba laga soo debcinin wey in arrintaasna la adkeeyo maadaama oo qadiyad xadguduba ay tahay oo wadankii iyo khayraadkii dalka lagu soo xadgudbayo xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay injineer axmed dey maxamed muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi al qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
saynab abuukar ayaana dhegeystayaal dooda gaaban soo jeedinaysa haatan ku soo dhowaada xubinteenii qurbe jaamac buule jaamac waa kan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteenna qurbe ee toddobaadka qormadeena toddobaadkan dhegaystayaal waxaanu ku soo qaadanaynaa siyaasadda dalka holland oo xisbiga bvv afka holandiiska lagu yidhaahdo oo uu hogaamiye khilad filders uu soo bandhigayo siyaasad cusub oo uu doonayo inuu ku sharciyeeyo in dadka labada sinjiidood haysta tan dalka holland iyo midii ay asal ahaan ka yimaadeenba uu ka reebo inay codayn karaan ama loo codayn karo oo iyagu ay xil dowladeed u tartami karaan khilad velderis oo caan ku ah islaam nacaybka iyo kasoo horjeedka soogaleetiga ayaa arrintaasi soo jeedinayo waxaa qadka telefoonka ee magaalada hofdrop dalka holland cali cabdi waare kana mid ah bulshada soomaaliyeed ee indheergaradka ee halkaas degan kuna takhasusay culunta siyaasadda khaasatan maamulka dowliga cali waxa uu dalka holland degan yahay muddo aada u dheer Eh, cali kusoo dhawow marka hore laanta afka soomaaliga v o a walaal jaamac waa ku dhowahay waana ku salaamay adigii tiimkaada ugu horreyn inta aanan khirad filders iyo xisbigiisa waxa ay damacsan yihiin u gelin sinjiyadda dalka holland ee uu damacsan yahay inuu dadka labada sinjiyadood haysta uu u diido inay xaq u yeeshaan inay codeeyaan ama loo codeeyo iyagu ay wax noqdaan sidee horta lagu helaa walaal jaamac waa su-aal muhiim ah horta runtii eh, waddanka holland eh, jinsiyadiisa ama in la noqdo waxaa lagu helaa siyaabo kala duwan Eh, jinsiyadiisa waxaa lagu helaa in eh, markaan soo koobo saddex waxyaabood ayaa ugu muhiimsan oo ah in marka hore qofku uu u dhasho tusaale ahaan eh, sida hadda aniga adiga aan u nahay soomaaliya oo kale aan soomaali u dhalanay macnaha qofku uu yahay qof holandees u dhashay waxaa kaloo lagu heli karaa inuu doorto oo isagoo jinsiyad ka haysto uu doorto taasna badanaa waxaa isticmaalaa in dadka in yurubiyaanka ah ayaa iyagoo dhalashadooda haysta yurubiyaanka ay waxay dooran karaan iyaguna inay doortaan dhalasho kale oo iyaduna holandees ah tan saddexaadna waa in qofku dhalashada uu weydiisto oo waa sida annago oo ka imaanay eh, wadan wadamo kale oo halkan ku imaanay magangelyo doon in eh, inaan weydiisanay inaan noqono in eh, hollandays weydiishadaas iyadaahna waxay leedahay process iyo shuruudo loo maro oo qofka loo baahan yahay inuu soo buuxiyo marka saddexdaas oo ah in loo dhasho in la doorto iyo in la- in uu qofku weydiisto o codsado ayaa lagu noqdaa waaya Eh, haddaba xisbiga bvv Ya.
ee uu fildris hogaamiyo maxaa uu yahay qorshihiisan cusub ee uu soo bandhigayo walaal jaamacow runtii wadanka holan waa wadan ee dimuqraadiyaddu ay aada iyo aada ugu xoog badan tahay waxaana ka jira xisbiyo fara badan weliba hadda baarlamaanka holan oo kuraastiisu ay ka kooban tahay boqol iyo konton eh, kursi in xisbiyada ku jira oo baarlamaankaasu ka kooban yahay waa saddex iyo toban eh, xisbi sidaa darteed xisbiga b f f wuxuu ka mid yahay xisbiyada ee baarlamaankaas ku jira waana xisbiga labaad ee ugu kuraasta badan inkastoo dowladdu uusan ku jirin runtii waa xisbi aada iyo aada radicaal u ah oo xagga midigta durugsan ah badanaana wuxuu aada iyo aada uga hadlaa arrimaha islaamka oo mararka ma- qaarkoodna uu muujiyo runtii diinta islaamka kitaabka uu muujiyo nacayb marka xisbigan eh, waxaa jira xisbi kale oo asagana la yidhaha denk oo runtii asaguna ku jira baarlamaanka horan wuxuu leeyahay saddex kursi xisbigaas in, eh, xildhibaanada baarlamaanka ugu jiraana waa saddex xildhibaan laba turki ah oo xisbi kale kasoo go-ay oo ahaa xisbiga shaqaalaha iyo nin kale oo morocana marka runtii aada iyo aada ayay marar badan isugu dhacaan sababtoo ah marka uu ka hadla arrimaha islaamka badanaa iyaguna xisbigan kale iyaguna way ka jawaabaan waxaa kaloo aada iyo aada ugu eedeeyaa in ay ma- ka shaqeeyaan danaha turkiga maadaama ay leeyihiin laba jinsiyadood oo haystaan jinsiyad turki ah si ay u dhasheen inkastoo ay yihiin dhalinyaro halka ku dhalatay runtii wuxuu ku eedeeyaa inayna daacad u ahayn dowladda iyo qaranka holand ee had iyo jeer ay daacad u yihiin waddankoodii arrimaha madaxweynahooda erdogan iyo wixii lamidana ay halkaa ka difaacaan sida aad sheegtay xisbigan waa xisbi xag jira oo aan qarsanin eh, nacaybkiisa iyo weliba sida uu dadka qaar u bartilmaameedsado marka sharcigan uu soo jeedinayo uu isleeyahay wax kaga bedelo ulajeedadiisuna ay qeexan tahay ma u suurtagalaysa adoo dhinacyo badan ka fiirinayo Eh, maya walaal jaamac runtii arrintaasu runtii arrin eh, aada iyo aada u fudud ma aha In, eh, waayo xuquuqdan uu leeyahay dadka ha laga qaado eh, oo asaliga ah oo ah inaysan wax dooro karin lana dooro karin waa xuquuq lagu xajiyey ama lagu adkeeyey dastuurka ama constitutionka wadanka holan weliba qodobadiisa ugu horeeya haddii aan xusiisto qodobka afraad Eh, guud ahaan dalkan dal aad u furfuran oo soo galootiga laga jecel yahay oo dadkoodu adduunka lagu tilmaamo dad furfuran oo u dabacsan bulshooyinka kale isdhexgalkana soo dhoweeya ayay ahaan jireen sannadahan dambe xisbigan wakhti dheer buu hadda shaqaynayay ma ku guulaystay eh, inuu ka faa'iidaysto carooyinkii jiray oo soo galootii eh, culayska laga dareemayey dagaalka la dagaalanka argagixisada say tahay taageerada uu ka haysto bulsho weynta reer holan walaa horta xisbigan muddo sanado ah iyo baarlamaanka holand ayuu ku jiraa mar waxaa jirtay xataa uu dowlad eh, dowlad dowlad jirtay ama cabinet uu maaragtay uu taageero siiyey si uu dowladdaas uga mid noqdo uu marka boolisigeeda baarlamaanka la keenay u taageero isagoo kama tirsanayn laakiin qidooqday dhahan macnaha inuu mar walba wixii baarlamaanka ay keenaan uu maaragtay uu uu ku taageero kama mid noqon dowladda dhowr jeeroo hore iyo hadduu baarlamaanka ku jirane mar kasta wuxuu helaa nambara aada iyo aada u badan sababtoo hadda xataa waa xisbiga labaad oo wuxuu leeyahay sagaal iyo toban kursi sagaal iyo toban kursi waa number aada u badan sababtoo ah halka kursi oo baarlamaanka holand ah wuxuu u dhigmaa lixdan iyo laba kun oo cod marka adigu sagaal iyo toban marka lagu dhufto lixdan iyo laba kun oo cod waa number aada u badan cali aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay adaa mudan walaal jaamac dhegeystayaal qormadeennii toddobaadkan ee qurbe intaas ayaanu ku soo koobaynaa waxaa igala qaybgalayey cali cabdi waare oo inoo faaqidaynayey xaaladda dalka holand khaasatan qodobka xisbiga b v v ee khilad filders uu hogaamiyo islaam nacaybkana caanka ku ah uu ku doonayo inuu ku mamnuuco dadka labada sinjiidood leh doorashada ka qaybgalayo hadday ahaan lahayd inay codeeyaan amaba loo codeeyo oo iyagu ay tartamaan tan iyo kulantideenna dambe ismaqal dambe oo xiisa leh
idaacadeenna waa naga intaa ee sidaa iyo nabadgelyo